بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بيع المبيع قبل قبض بطلا كالحيوان إذ بلحم قوبلا بيع المبيع شيء أذيب ستي بنتيسة قبل قبض intaanad gacanta ku dhigin ka hor adibisaa batala wuu buray kal xayawaani sidii xayawaanka iibkiisu u burayey id wakhtiga bilaxmin hirib qubila la qaabiliyo ee lagu iibiyo halkan waxau sheekhu inooga hadlayaa laba masalo masalada u horraysaa waxa weeye shay baad iibsatay shaygii aada iibsatay inta aanad la soo wareeginee gacanta aanad ku dhigin inaad sii faasaxdood wax sii saarto oo aada sii iibisaa waa mid aan bannaanayn yacnii ama shay manquul ahoo la qaado ha ahaado ama shay maguurahoo caqaara ha ahaado walow haba kuu fasaxo qofkii kaa yibi walow lacagtiiba gacanta ha ku dhigo ma bannaana xadiidu bayhaqi warinaya isnaadkiisana xasan uu ku tilmaamay ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi laa tabicanna shay-an xataa taqbidahu shayna ha iibin ilaa aad shayga gacanta ku dhigto uu gacantaada soo galo masalada labaad waxa weeye inaanay bannaanayn in laysku iibiyo noole iyo hilib oo inaad neef nool hilib ku iibisaa ma bannaana hadday awr kaa jabo oo aad qasho oo dabeetana waaxyo ka dhigto oo tidhaahdo sameena ha layga siisto ma bannaana yacnii haddaad doonaysa markaa adigu lacag ku iibi markaana dabeeta haddaad doonto lacagtaa sameena soo siiso laakiin hilib iyo xayawaan in laysku iibiyaana ma bannaana nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiid ay warinayaan xaakim iyo bayhaqi ayuu ku nahiyey naha an tubaaca shaatu bilaxmi neefadhi hilib in lagu iibiyo markaa noocay doonaan ama isku jinsi ha ahaadaan ama kala jinsi ha ahaadaan nahaa can bayci alaxmi bilxayawaani mursal saciid ibn musayib laga warinaya ayuu ahaa wuxuu nahiyey in hilib lagu iibiyo xayawaan baayiculmabiici shaygii mabiicda ee la iibinayey inaad iibiso mabiica shayga aad iibsatay inaad iibiso qabla qabdin intaanad gacanta ku dhigin batala wuu buray iibkaasi kal xayawaani kamaa batala bayculxayawaani siduu buray xayawaan iibintii iibkiisuu buray id wakhtiga bilaxmi qoobilaa hilib la qaabiliyo hilib lagu iibiyo walbayicaani labadii qofee wax kala iibsanayey bilkhiyaari khiyaar iyo door bay leeyihiin qabla an yaftariqaa intaanay kala tegin curfan caadahaan aanay u kala tegin wa dawcan iyo adeecid intaanay u kala tegin yacnii khiyaar aanay u kala tegin bilbadani jidhkana aanay la kala tegin wa yushradu alkhiyaaru khiyaar baa la shardin fii hayri salam salam waxaan ahayn halaaatan saddex iyo wa duunahaa wax ka hooseeya min xiina tam markii uu dhammaystirmay wain haddii bimaa yubaacu wixii la iibinaya caybun yadharu ceebi ka muuqdo min qabli qabdin qabdi ka hor ahayd jaa'isun lilmushtarii kii iibsaday waxa u bannaan yarudduhu an yaruddahu inuu celiyo fawran degdeg cala almuctaadi sida caadada ah ka kowni man mid ahaanteedba weeye addoon tubaacu la iibinayo fi ictidaadin ciddo ku jirta waxau leeyahay sheekhu oo halkanna inooga hadlayaa khiyaarkii iyo doorka shayga mabiicda ah khiyaarka laba qaybood ayay u qaybiyaan culimmada khiyaaru tashahi iyo khiyaarulcayb bay yidhahdaan ama khiyaaru tarawi ama tashahina waa la yidhaahdaa iyo khiyaarulcayb ama khiyaaru naqiisa mid waa khiyaar iyo door uu keenaya ka fikir iyo yacni tashah iyo jeclaysiya iska doonid midna waa mid nuqsaan ama ceebi ay keenayso khiyaaru tashahi waa laba qayboodoo midna khiyaaru majlis baa la yidhaahdaa midna khiyaaru shardi baa la yidhaahdaa midna waa khiyaarulcayb oo wuu inoo iman doonaa khiyaar khiyaaru majlis baa la yidhaahdaayo labadaa qof ee wax kala iibsaday intaa ay wada joogaan ee aanay kala tegin mid weliba waxa uu leeyahay ka noqon iyo khiyaar ka khiyaarumajlis baa la yidhahdaa midna khiyaaru shardi baa la yidhahdaa oo saddex cisho iyo wax ka yar inuu mid ka midi qabsado uu yidhaahdo waan ka soo fikirayaa way bannaan tahay taasina midna khiyaarulcayb baa la yidhaahdaayoo waa haddii wixii la iibiye ceebi ku soo baxdo intii doontaabaa ka soo waregtay ciddii lahayd baa leh marka wuxuu sheekhu yidhi labada wax kala iibsaday khiyaar iyo door bay leeyihiin iibabka oo dhan hadday tahay sarifkii hadday tahay raashin laysku iibinayo hadday tahay salamkii hadday tahay sulxigii yacni waxyaalahaasoo dhan khiyaar bay leeyihiin khiyaarkaasina intee buu taagnaanayaa waa inta aanay kala tegin qabla an yaftariqaa intaanay majliskii ka kala tegin curfan curfi iyo caado ahaan intaanay kala tegin yacni hadduu midna halkaa istaaga midna halka yacni wixii waxa kala tag noqon kara wixii curfi ahaan laydhaha waa kala tag wixii curfi iyo caadi ahaan laydhaha kala tag maahana kala tag noqon maayo macnaa intaanay curfi aan u kala tegin waa dawacan iyo khiyaar aanay u kala tegin haddii qasab lagu kala kaxayo laydhaha adna xagga u dhaqaaq adna xagga u dhaqaaq muu go'in waayo khiyaarkooda iyo dawcooda kumay kala tegin bilbadani jidhka intaanay la kala tegin inta aanay curfi ahaanna iyo ikhtiyaar ahaan jidhkooda aanay la kala tegin khiyaarkaa la dhaha khiyaaru majlis bay leeyihiin nebigaana xusay sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa aw yaquula axaduma lilaakhari ikhtar waxadii saxiixa labada wax kala iibsaday khiyaar iyo door bay leeyihiin intaanay kala tegin ama midkood aanu ka kala ku odhanin dooro marka haddii ay majliskii ka kala tagaan curfi ahaan midba meel buu u kacay ayagoon yacni mukhtaariin ahoo aan la qasbin walow ilaba ama jaalibadee khiyaarkoodii wuu go'ay kaana waxaa la yidhaahdaa khiyaaru majlis baa la yidhaahdaa khiyaaru shardina waa kanoo waxa bannaan khiyaar iyo door in la shardisto fii hayri salam salam waxaan ahayn salamku waa kan inoo iman doono isaga khiyaar ma galo munajas inuu yahay baa laga maarmaan oo la kala gooyo laakiin wixii aan ahayn salam iyo rabowiyaadkii waxaan ahayn waxa bannaan in saddex maalmood iyo saddex maalmood wax ka hooseeya wax ka badan lama ogolee oo laga bilaabayo min xiini tam caqdigu markuu dhammaystirmay iijaab iyo qabuulu ku dhammaystirmay khiyaar ka bilaabmaya ayaa ay leeyihiin oo qofku wuxuu xaqu leeyahay yacni hadduu qabso udhaa maalin ama labaan iska soo eegayaa xaq buu u leeyahay kaasna waxaa la yidhaha khiyaaru shard waxa yimi khiyaarka saddexaad oo khiyaaru naqiisa ama khiyaarulcayb la yidhaahdo waxa weeye kaasina waa haddii shaygan la iibiyey ay ka soo baxda ceeb ceebtaasi waxaa laga maarmaana inay caynta iyo aragtida nuqsaaminayso ama qiimaha ay nuqsaaminayso oo uu ku tegayo ujeeddo saxiixahay isla markaana waxyaalaha la midkaana ay ka badqabaan oonay lahayn isla markaana yacnii ka hor iibkan ka hor ay lahayd ee wax intan qofkan haye aanay ku imanin waxaynu nidhi waa inay ceeb tahay waxaan ceeb lahayn ceeb lagama dhigayo waxaynu nidhi ceebtaasi waa inay ama aragtidii nuqsaaminaysaa ama qiimihii nuqsaaminaysaa ceebi ha jirta laakiin haddaanay waxba u dhimaynin taasina ceeb lagu celiyo noqon mayso waxa kalooynu nidhi waxa laga maarmaanaa ashyaada la midkaahi inaanay lahayn ashyaada la midkaahi inaanay lahayn haddii wuxuu ceeb yahay cayntii ay nuqsaaminayso qiimi ay nuqsaaminayso laakiin shaygaas waxaa noocaasoo dhammi wada leeyahay ayana ceeb noqon mayse lagu celiyo ee waxa laga maarmaana wax shayganuun balaayo aafo ku ah oo wixii kale la midka ahaana aanay lahayn inay tahay waa mid ayana waxa kaloo lagama maarmaan ah yacnii inay iibkan ka hor ceeb jirtay ay tahay oo ninkan baayaca agtiisa ku timi amaa waxay timi intii iibka iyo qabdiga kadib bay timi laakiin waxay u tiirsatay sabab hore sabab horey u tiirsatay marka intaasoo dhan la helo muddadii la doonaabaha ka soo waraagtay yarudduhu fawran cala almuctaadi qofkii wuu celinayaa shaygii si degdega buu u celinayaa degdegaasina waa cala almuctaad waa sida caadada ah sida caadada ah horta inuu celiyaa buu leeyahy wuu iska haysan karaa waxaynu idhi fawran isla marka uu ogaadaba waa inuu sida caadada celiyaa markaa degdeg aan muctaad ahayn lagu yacanii lagu duri maayo oo haddii uu ogaado isagoo hurda ayuu ceebtii ogaaday dee hadda meeluu ninkii ugu tagana garan maayo oo ninkiina gurigiisibu qabto uu hurdaa dee caadad waxa weeye berri un markuu soo kaco inaad inaad gaadhsiiso laakiin la odhan maayo maxaad xalay markaad ogaatay ba u gaadhsiiso waxalan muctaad waa sida caadada ah haddaad salaad xilli salaadeed adoo ku jira aad ogaato haddii ayadoo raashin lagu soo dhigay adoo qadaa'ulxaaja adoo xamaam yani waxyaala soo haddaad ogaato intaad ka baxaysa fawriyad iyo degdegii kaa ridi mayso laakiin haddaad ogaato maanta oo tidhaha berri iyo saa damba markuu iga soo horbaxa uun ayuun baan ku celin doonaa ama intaad iska wadatood ceebtii wixii iskaga wadato aad ayaamada kadib markaad ninka aragta tidhaad war gaarigii maalintii aan kaa iibsaday dee isla maalintiiba ceeb baan ku arko xagga iyo burcayo baan ku soo yar maray may aad ku raalli noqotay baa laleeyahy ceebtaa markaa waxay ahayd isla markiiba inaad sheegay socon inaad iska celiso ninka inaad ogeysiiso haddii aad markaa isaga gaadhsii kari weydana waa inaad markhaati udhigtaa oo tira waar ogaada shayga caynkaas ahayaan iibsaday ceebtaasaan ku arkay iminkaan ogaaday iminkana waa nigaa lahaa dhiga markhaati ka ahaada hadaad ninkii gaadhsii karayn markaa beryaha hore waxoodaba amsiladoodaba yacni waxay ku miisaalin jireen addoommo addoommaha ka baxo markaa addoommadii buu inoogu miisaaliyo ka kowni man tubaacu fi ictidaadin buu inoo addoon la iibinayo la ogaado inay muctado tahay inay ciddo tirsanayso marka haddaba khiyaarada khiyaarulmajlis iyo khiyaaru shard iyo khiyaarulcayb saddexdaasi bay inoo yaallaan baayaca mushtarkeenna iyo dadkeenna meheradaha haysta laba mushkiladood baa haysataa mid weena dhaqan baayaca mushtaro hore may soo arag mid sharcina may barannin iska daa waxaad khiyaaru majlis yeelata iyo waxaad khiyaaru shardi yeelata iyo wax khiyaaru ceeb aad yeelatee haddaad ka baayacdaba kama tegi kartid waa u isqabsanaysaa siiba dumarka yacnii ayada ama way caayayaan ama waa jiidjiidayaan ama wayna dirqi caalamkana haddaad aragto waxaad soo gelaysaa subermarket masaajid kaa leeg waxaad doontaa baad weydiinaysaa waxaa laga yaabaa inuu dabaq koro inuu sallaan qaato uu koruu soo dejiyo uu dhulka soo dhigo oo tidha kala furuu kala furo waad iskaga tegaysaa isagoo ku baryaya oo kaalayga iibsana baad iskaga baxaysaa kuna caayi maayo kuna colaadsan maayo kuna ceebsan maayo kuwanna haddaad ka baayacdood ka dha arkani muxuuha iska soconaya bay ku odhanayaan kan iska soconaya iska bidaash baayacaya muxuuha halkee markaa khiyaarkii waxay diinta inoo banaynaysaa shaygii oo la kalaibso lacagtii la kaliso qasnadii ku ritay oo aadna shaygaad haystood halkii la fadhido inaad tira warniya waan ka cilmiyooday lacagtaydiisii hoo shaygaagii waa khiyaaru majlis khiyaaru shardina waa jiraayo waa ka aynu tilmaannayoo war imikaba ogoo laba cishaan shaygaa iska soo eegayaaye dabeetana aad tira wii noqon waayo shaygaagii hoo markaa waa in baayac mushtarku yacni waajib sida salaadda qofku marka uu tukanayo ay waajibka ugu tahay inuu aqoonta salaada yeesho ayaa qofka baayac mushtar noqonayaana aqoontii baayac mushtarka inuu yeesha ay waajib ku tahay walbayicaani labada qof ee wax kala iibinayaa bilkhiyaari door bay leeyihiin qabla an yaftariqaa intaanay kala tegin curfan curfi ahaan iyo caad ahaan intaanay u kala tegin wa tawcan iyo khiyaar intaanay u kala tegin bilbadani jidhkoodii aanay la kala tegin wa yushratu alkhiyaaru waxa bannaan khiyaar in la shardisto iyo door in la shardisto ayaa bannaan fii hayri salami salam waxaan ahayn alaaatan saddex maalmood iyo wa duunahaa saddex maalmood wax ka sokeeya min xiini tamma xilligu caqdigu dhammaystirmay baana laga bilaabayaa muddadaa wain yadhar hadduu ka muuqdo bimaa yubaacu wixii layminaya caybun caybi min qabli qabdin ceebtaasoo gacan ku-dhigidda ka horraysay jaa'isun lilmushtari waxa u bannaan qofkii iibsaday yarudduhu an yarudda inuu celiyo fawran deg deg inuu celiyo cala almuctaad si caadada ah deg deg inuugu celiyo waxaynu nidhi waa inay ceebtu ka hor jirtee haddaad ceebta adugu ku samayso shaygii aad iibsatay intii aad haysay bay ceebtani ku timi isla markaas sabab horena umay tiirsanin ma celin kartid markaa ka kawni man haweenay ahaanshaheedoo kaleba weeye tubaacu laybinu fii ictidaadin cidda ku jirta baabu salami salamka waxaa la yidhaha buu u baab yahay salafna waa la yidhaahdaa waa baycu shayin mawsuufin fi dimmati bilafdi salam waa shay baa la iibinayaa shay la tilmaamay oo dummadda qofka saaran ayaa lafdu salam lagu kala iibsanayaa niyow waxaan kaa iibiyey jago caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaas baabuur caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaasoo sifooyinkiisa iyo tilmaamihiiso dhan la bixiyey markaa shaygii la iibinayay meesha ma joogo laakiin waa shay la tilmaamay oo la sifeeyey lacagtiisana markaa la dhigayo salam baa la yidha ama salaf baa la yidhahdaa waxaa u asalaa aayadda qur'aanka ilaahay leeyahy ya ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayintum bidaynin ilaa ajalin faktubuu haddaa kala daynsitaan dayn ilaa muddan la magacaabay dee ka nafdiisu waa dayn salam bay ku soo degtay baa la yidhi iyo xadiidka saxiixa ee nebigu yidhi man aslafa fii shayin qofka shay wax ku horo marsadaa falyusrif fii kaylin macluumin miis la yaqaano wawasanin macluumin miisaan la yaqaano ilaa ajalin macluum ilaa muddo la yaqaano arkaan buu leeyahay baabkani waxaana lagu gartaa shayga si aad u fahanto arkaantiisa arkaanta baabu salam waa shan waxaa la dhahaa muslim muslamu ilayhi muslamu fiihi ra'su maal iyo siiqa waa shantaa muslim masalan anigaa lacag bixinaya sheekhaa iga soo hor jeeda ayaan lacagtaa siinaya waxaanan u siinayaa gaadhi u hayo oo la sifeeyo oo la tilmaamay inaan kaga iibsado anugu markaa waxaa noqonayaa muslim waa kii horumarinayey sheekhaasina wuxuu noqonayaa muslamu ilayhi waa kii lagu horumarinayey lacagtaa la bixinaya masalan kunkaa dollar ama labadaa kun ee la kala siinaya waxa la yidhaha ra'su maal gaadhigana waxaa la odhanayaa muslamu fiihi waa kii wax lagu horumarsanayey iyo siiqadii waan kugu horumarsadayy waan aqbalay markaa muslim muslamu ilayhi muslamu fiihi ra'su maal iyo siiqa waa shantaa wuxuu uhi sheekhu ashartu waxa weeye kownuhu inuu ahaado ra'su maalkii iyo lacagtii munajazan mid la jaray waa inuu yahay oo la gooyey wa an yuqbada waa in gacanta lagu dhigaa fi lmajlisi majliska dhexdeeda saa'iru haman lacagta oo dhan wa in yakun fii dimmatin haddii dummadda qofka uu saaran yahayna yubayan waa la caddayn qadaran wa wasfan qadar iyo sifaanba waa loo caddayn duuna maa yucayan wixii la cayimay maya wuxuu uhi sheekhu shuruudda uu salamku leeyahayaa shuruuddii iibka uu kala dheer yahay waxaa laga maarmaana hortu munajaz inuu yahay yacnii mid la jaray oo khiyaariya waxba aan la gelinin oo lacagtii ra'sumaalkae munajis xalla ay teen wakhti loo qabannin waana in majliska lacagtii oo dhan lagu kala wada qaataa oo muslamu ilayhigii ama wakiilkiisii lacagtii oo dhammaystiran gacanta loo geliyaa wa in yakun fii dimmatin yubayanu qadran wa wasfan ra'sumaashi hadda aynu nidhi weeye ha la dhibi hadday dimada qofka tahay macnaha yubayanu qadran wa wasfan mar haddaan meesha la soo dhiginon waa tanaan la odhannin waa in la yidhaha lacag caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaasa baan kaa siistay marka qadarkeediiyo sifadeediiba la caddeeyo ogoy dumaddii qofkay saarantay ayaa la cayimaya deetna meeshii la dhigayaa ila waxa la meesha waa in la dhigaa dumaddan saarnaan maysee markan iibku dhacayo ayuunbaa la sifaynaya lacagtii sheegiina la sifaynaya dabeetana waxaa laga maarmaanaya in goobtii la dhigo wain yakun fii dimatin yubayanu qadran wa wasfan waa ra'sumaashii duuna maa yucayanu laakiin haddii la cayimo marka horeba inta lasoo saaray halkan la dhigay oo ay muuqato iyada waxba qadarkeeda in la caddeeyaa shardi maaha ee yani jusaaf ahaanta iyo duduub ahaanta way iskaga filan tahay mar haddii wixii la arkayo asharطu shardigu waxa weeye kownuhu inuu yahay munajazan mid la jaray oo lacagtii ra'sumaashahayd meesha lagu bixiyey yacni xaalo ah wa an yuqbada waa in gacanta lagu dhiga fi lmajlisi majliska dhexdeeda saa'iru haman lacagtoo dhan way is adkaynayaanu labadaasi wain yakun fii dimati ra'sumaasha iyo lacagtu hadday dimada qofkiiyo dumadiisa tahay yubayanu waa la cadday qadran wasfan dabeetana waa la dhigi ilan waataynu diidayna in wax la ajile intuu qofku markaa sheego ou caddeeyo o ayuunbuu dabeetana cayimayuu dhigayaa ilaa haddii kale dayn dayn lagu iibinayay noqonaysaa duuna maa yucayanu wixii la cayimee ayada halkan la dhigay ayada in qadarkeeda iyo sifadeeda la sheega waxba loo baanay aragtidaasaa ku filan wa kownu maa shay ahaanshihii baa la shardiyay uslima fiihi lagu hormarsay daynan waa inuu yahay xuluulan oo mu'ajalan ama xaalla ha ahaado ama mu'ajal ha aadee laakiin biajalin ajal ayaa laga marraa yuclamu la og yahay walwujdaanu heliduna caama waa inuu caam yahay wa cindamaa yaxillu markuu wakhtigiisu gaadhina yu'manu alcadam waayid waa in laga aami yahay duuna himaarin midho maya min sagiirati alqura tuulooyinka kuweeda yar ka ahaaday macluuma miqdaarin qadarkiisa mid la og yahay waa inuu yahay bimicyaarin jaraa micyaar iyo waxa wax lagu iibiyo ee jara ee dureeray ee macaanka la yaqaano waxa uu leeyahay sheekhu halkaa wuxuu inoogaga baxay rugnigii hore oo ra'sumaashi ah halkana muslamu fiihigii oo shaygii wax lagu hormarsanayey la iibsanayaabuu inoo gelaya wuxuu idhi wa kownu maa uslima fiihi daynan waa inuu dan yahay haddii uu yidhaahdo lacagtanaan kugu horumarsaday shayganaanan ku horumarsaday laa yasixu salaman waayo waa baa'ic caynin mushaahada waa in baabusalam uu ka tagaa marka waa in la yidhaha shayganaan kaa iibsado intanaan kaas laakiin salam lafdu salam uu ka baxayaa markaa laba shay oo yacni lacagtii iyo shaygii la iibinayo muuqdo labadii macan yihiin salam ma noqonayso ee shaygan muslimifiigee lagu hormarsanayaa waa inuu yahay dayn xuluulan aw mu'ajalan xuluulan aw mu'ajalan maxaa laga wadaa yacni xaalada wax inaanu muddo lahayn inaanu muddo lahayn markaa ama iminka ha keeno oo xaalaha iska ahado ow mu'ajalan ama muddo ha lahaado oo muddo ha loo qabto laakiin biajalin yuclam waa in muddo la og yahay la qabtaa oo la idhaha bil kadib ayaana shaygaa kugu siinaya ama aan muddo la qabaninoo markaa hadhowuun la bixiyaa shaygii la dhigaa xululan aw muajalan laakiin biajalin yuclamu muddo la yaqaano waalwujdaanu camma waalwajdu in camma qaabkaasoo kale ay u dhigayaan nusakha qaarkood laakiin waa qalad waalwujdaanu camma helidduna waa inay tahay shay caam ah shay caamah waa inay tahay macnaha waxaa laga wadaa shaygan lacagta lagu bixinayo ee lagu sii hormarsanayo waa inay wax la heli karayo haddii uu nacni noqdo wax jawhara oo badaha lagala soo baxo oo sannadihii mar la arko haddii la yidhaahdo la yidhahdo weliba bil kadibna ku keen maya waa waxaan la heli karaynin shay wujdaankiisiiyo helitaankiisuu caam yahay oo goor walba la helaya weyna waxaanaad ku hormarsanaysa walwujdaanu cam wa cindamaa yaxillu yu'manu alcadam marka ay muddadu gaadho na waa in laga aamin yahay waayid waayid masalan waxaa la yidhi oo la qabsaday laba bilood kadib labadaa bilood kadib shaygaasi shay la helayo waa inuu yahay waxaynu ognahay khudaartu xilliyey kala leedahay iminka xilli qaboobahanoo kale xabxab lama helo xilli kulaylahaa la helaa haddii aad lacag bixiso oo tidhaahdo lacagtaasaan kuga hormarsaday boqolkaa kun waxaan kaa rabaa toban midhoo xabxaboo bisha aktoobar ama bishaa labiyo tobnaadaan ka helo dee waxaa la leeyay waar xilligaa ma jira baa la leeyay xilligaa lama helayo le wixii lama sii dhigi kari maayo xilligaana bixi maayo xilligan muddadu gaadhaysana wax la helayo waa inuu yahay ile dadkii inay isqabsadaan la doonima hadhow laisku qabsado laydhaa dhal ama la yidhaahdee markaa walwujdaanu cam iyo wa cindamaa yaxilu yu'manu alcadam waxay kala yihiin midi horta wuxuu waa inuu caam yahay oo wax caam ahaan loo heli karay waa inu yahy wakhtigaasina wakhti shayga la helaya uu yahay oonu shaygu go-aynin duuna himaarin min sagiirati alqura wuxuuna yidhi mar haddaynu nidhi marka uu xaaloobana shay la helaya waa inuu yahay midho maya hadduu ka hormarso qadar la yaqaanoo midho ama zarac tuulo yar ama beerala yar kuma ansaxay ama beer keliya li'annahu waxaa dhici karta meeshaaba inuu roob ku seejiyo ama beer qura hadday ahayd waxaa laga yaabaa inuu dee haamadaymo ku fadhiisto oon meeshii waxba laga waayo macluuma miqdaarin bimicyaarin jara waa in qadarkiisana la yaqaanaa oo maxaa qadarkiisana waa micyaar micyaar waxaa la dhaha allatubeeg waa waxa wax lagu kala iibsado jara hadday wuxuu wax la miisan yahay miisaankiisa waa miiskiisa waa in la garanaya haddii la miisaamo miisaankiisa waa in la garanaya haddii la tiriyo tiro waa in lagu garanaya haddii la dhudhumiyo dhudhun waa in lagu garanaya bimicyaarin micyaar waa allatubeeg wa kownu maa shay ahaanshibaalash uslima fiih lagu hormarsay daynin waa inuu yahay xuluulan ow mu'ajalan ama xaalahaada ama mu'ajal ha ahaado laakiin biajalin hadduu mu'ajal iyo ajal ayaa laga maarmaanayo culamau la og yahay walwujdaanu heliduna cama waa inuu caam yahay wa cindamaa yaxil markuu xalaaloobu wakhtigu gaadhana yu'manu alcadam waayid waa in laga aamin yahay duuna himaarin midhamaya min sagiirati alqura tulooyinka yaryar ka ahaaday macluuma miqdaarin qadarkiisa mid la garanayo waa inuu yahay bimicyaarin wax wax lagu kala gato oo jaraa dureeray waa in lagu garanayaa waljinsu waannawcu ama waljinsi macluuma aljins jinsigiisa mid la garanayo waa inuu yahay wannawci nawciisa mid la garanayo waa inuu yahay kada sifaati sifooyinkii ayaa iyana liajlihaa darteed takhtalifu alqiimaatu qiimuhu ay isla khilaafayeen wa kownuhaa waxaa la istahaa madbuuطaةa alawsaafi sifooyinkeedu miday kooban yihiin laa mukhtaliطan mid isdhex galay maya ow fiihi naarun dakhalaa ama dab uu galay waxaa kaluu leeyahay sheekhu waa inuu yahay shaygan lagu hormarsanaya macluuma aljins jinsigiisa waa in la garanayo nawciisana waa in la garanayo oo waa hadhuudh haddana hadhuudhka noocaasa waa jins iyo nooc kada sifaatu liajlihaa takhtalifu alqiimaatu sifooyinka ay qiimayaalku isku khilaafaanna iyadana waa in la garanayaa si aan hadhow laysugu qabsanin aan la odhay kaasaan u jeeda anigu sare ee wax layaaliya wixii sifo ee qiima isku khilaafi karana waa in la sii caddeeyo marka hore wa kownuhaa madbuuطaةa alawsaafi waxaa kaloo shardi ah shaygaa muslamu ilayhigaahi inuu yahay sifooyinkiisu kuwo la koobi karo madbuuطaةa alawsaafi shay sifooyinkiisa la koobi karo laa mukhtaliطan mid mukhtaliطah oo laisdhex geliyey maya waxay diidaan unsiga oo kale yacni waxaa laga sameeyaa intaasoo shay markaad markaa lacag ku hore marsanayso waxaa la doonayaa waxaanaad hadhow lacagta ka sii bixinayso wax la garan kara inuu yahay dee cadar baa la gelaya sokor baa la gelaya intaasoo geed baa yacni lama odhan kara mid walba waa intaa nuswiqeed kaa laga geliya kaa wiqeed laga geliya kaa fidhiqa laga geliya kaa intaa laga geliya yacni toban shay baa laysaga geynayaa tobankii shay lama cayimi kara mid walba inta ka geli kartaa kan hadha waxaa la odhan karaa cadarkaa ku badan kanaa ku badan geed kanaa ku batay sokortaa ku batay kanaa ku batay baa dhow laodhay waxan wax lagu hormarsanaya waa inuu yahay wax madbuudat alawsaaf ah sifooyinkiisa la koobi karo laa mukhtalitan waa inaan noqonin shay markaa la isdhexgeliyey ow fiihim naarun dakhala ama dabgalay wax alliyaalyo wixii dabgalo ee lilixaala u galo maaha litamiis subagga iyo malabka dabka la saaro waxaa la litamiis waa lagu kala soocaawun laakiin dabka loo geliyo ama solay ama karin isagana salam laguma samayn karo waayo isagana raadka dabka ayaan la isku waafaqayn anuu shaaxid baan doonay anuu midlexaad baan doonay anuu inan laga badiyaa baan doonay waan la isku waafaqaynin waljinsi waa in jinsigiisa la caddeeyaa macluum aljinsiya wanawci kada sifaati sifooyinka allatii sifooyinkaasa liajlihaa takhtalifu lqiimaatu qimooyinka isku khilaafayaanna waa in la garanayaa الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونها مضبوطة الأوصاف لا مختلطا أو فيه نار دخلا waxaynu ku jirnay baabkii salamka waxaynu ku jirnay gaar ahaan shuruuddii u lahaa muslamu fiihiga shaygii wax lagu hormarsanayey waxaynu idhi waa in jinsigiisa iyo noociisuba ay macluum yihiin oo laysla garanayo sifooyinka ay qiimooyinku isku khilaafaanna waa in laysla garanayaa wa kownuhaa waxaa la shardiyaa sifooyinkaasi inay yihiin qiimuhu isku khilaafaa madbuutata alawsaafi sifooyinkeeda kuwa la koobayo oo la koobay waa inay yihiin wa kownuhaa sifooyinkaa qiimuhu isku khilaafaya ahaanshahoodaa la shardiyaa madbuudata alawsaafi sifooyinkeedu mid la koobay ay yihiin oo bimacnaa wax la sifayn karo oo sifo la garan karo oo kooban oo hadhow aan isqabsi ka imanin waa inuu leeyahay oo shaygu mukhtalidba ha ahaado laakiin haddii uu yahay mukhtalid arkaantiisu ay mundabit tahay iyo wuxuu isaga geysan yahay laba iyo saddex shay la isaga geeyey oo mid weliba intuu yahay la garanayo waa lagu hormarsan karaa laa mukhtalitan mid mukhtalid ahoo isdhex galay oo arkaantiisa dhammaanteed iyo waxaanu ka kooban yahin wada maqsuud yihiin aan dabdhismayninna aan dabdhismayninoo waxaa la isaga geeyey aanay koobmi karaynin kuma ansaxayo oo ilayn markaa ra'sumaashii la bixiya lacagtii waa kan waxaan kaa doonayaa shay caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaasa baa la doonayaa oo aan ha dhowto laysku qabsanin shay aan ha dhow laysku qabsanin ayaa la rabaa markaa masalan uunsiga iyo hariisadda iyo ayay yidhaahdaan kuma bannaana in wax lagu soo horomarsado waayo waxyaalo fara badan baa la isaga geynayaa wixii markaa lama koobi karo lama odhan karo shaygaasi waa inuu intaa y kaasina waa inu intaa ka gasha kaasina waa ina intaas ka gasha kaasina waa ina intaas ka gashaa markaa yacni salam ma gelayaan laakiin iib caadiya dee way gelayaan laakiin salam iyo wax ku horomarsi baanay bannaanayn ow fiihi naarun dakhala ama uu dabgalay shay mukhtalita oo marsuudularkaana oo aan koobmaynin sifooyin yani yani waxa uu ka kooban yahay kuma bannaana ow fiihi naarun dakhala ama dabgalay oo ay raadaysay waa wixii la keliyey wixii la solay waayo ujeeddadaa isku khilaafaysa hadba raadka iyo taasiirka naartani intuu yahay lamana dabdin karayo weliba geliddaa dabkuna waa lilixaala iyo doori waa inuu galay hadduu litamiyiis u galo sida malabka oo lagu kala saaray iyo subagga oo lagu kala saaray iyo dabka galaa isaga waxba dhibaato ma leh waxaa laga yaaba mid inuu meel dhexaad doonayo waxaa laga yaaba mid inuu aad u doonayo mid in yar doonayo ayaa laga yaaba xagga dabka raadkiisa ow fiihi naaru dakhala ama dabgalay yacni salam wax dabgalay salam ma gelayo ama shaygaa mukhtalidka ah ee yacni waxyaalaha iyo arkaantu isaga geysay ay fara badan yihiine aan la koobi karaynin cayin caddee lidi ta'jiili ta'jiilka iyo wakhtiga dambe kii u saaxiibkaay lahaa mowdica aladaa gudidda iyo bixinta meesheeda caddee in lam yuwaafiquu haddaanu waafaqin makaanun meel cuqida caqdigii heshiiska lagu galay halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa marka masalan waa laba shay baa la ysku iibinayey midii ra'sumaal bay ahayd oo lacagta haddaa la bixinayey shay aan mucayan ahaynna wakhti baa loo qabanaya waxaa lahaa waa lacagtaasaan gusiiye waxaan kaa doonaya shay caynka iyo caynka iyo caynkaasa marka waa in la cayimaa meeshii lagu kala qaadan lahaana masalan laba bilood kadib baa la yidhi labadaa bilood kadib halkii lagu kala qaadan lahaa waa in la cayimaa marka meeshan la joogaa ee caqdiga heshiisku ka dhacaya haddaanay u cunnamin in lagu kala qaato shaygaa waa in la caddeeya meeshii lagu kala qaadanayey ama waa u cunnantaaye laakiin shaygan keenidiisa ayaa mu'aniya kharash u baahan markaa taana waa in la caddeeyaa haddiise me masalan meesha meel miyi ahoo kale iyagoo meel miyiya lugaynaya ayaa sanamka la galooday lacagtaa qaado shay caynka iyo caynkaasi baan kaa doonaya ogoday miyigaa iyo goobtaa ay lugaynayaani ha dhowto bisha ama labadaa bilood kadib goobta in lagu soo noqdo suurtagal maaha markaa haddii lam yuwaafiqu makaanan cuqida meeshan caqdigu ka dhacay haddaanay waafaqsanayn oon la isugu soo noqon karaynin waa in meesha lagu kala qaadanaya la sheegaa oo la yidhaahdaa meel heblaayaynu ka kala qaadanaynaa ama magaalo heblaayaynu ku kala qaadanaynaa haddiise uu waafaqo masalan dee magaaladanoo kaleu ka dhacay meesha lagu kala qaadanaya magaaladanuu ka dhacun bay noqonaysaa cayin caddee lidita'jiili sanamkii ajashiya muddada u saaxiibka ahaa mowdical adaa meeshii lagu kala qaadanayay caddee waa goorma marka loo baahan yahay in meesha la caddeeyo in lam yuwaafiqhu haddaanu waafaqin makaanun meel cuqiida caqdiga lagu galay meeshan caqdiga lagu galay haddaanu waafaqin oo in lagu kala qaato aanay suurtagal ahayn waa inaad caddaysaa haddayse waafaqsanto meel lagu kala qaada lagu kala qaadan kala ay tahay tanunbaa caynoobaysaa baaburahni rahanta waxaa la yidhaahdo ayuu u baab yahay rahan ama alrahnu ahubuut baa la yidhaha asalkiisa waa sugnaansho alxaala araahina waa xaaladda hadda taagan ee sugan sharci ahaan waxaa la yidhaahdaa jacalu caynin maaliyatin wahiiqatan bidaynin yustawfaa minhu cinda tacadur istifaa'ihi waxaa laga yeelayaa cayn shay cayn waa shay maali ah maaha haddaba maala dhagax in la soo qaado maaha oo laya raan baa laga dhigaya cayn maaliya baa waxaa laga dhigayaa kalsooni baa dayn looga dhigayaa daynuu qaatay ayuu odhanayaa cayn maaliya moobilkaasu odhanayaa daynta rahan ahaan u hayso oo maxaa ka faa'iiday istawfaa minhu cinda tacadur lwafaa marka uu qofkii bixin waayo dayntii ayaa shaygii la iibinaya qofkii dayntiisii ka goosanaya taasaa la yidhaahdaa rahan farihaanun maqbuuda ilaahay baa qur-aanka ku sheegay rahan gacanta lagu kala dhigi waxaa kaloo saxiixayn ku sugan nebigu inuu diraciisii dagaalka nin yahuudiya oo madiine ku sugnaa abuushami lo odhan jiray soddon saac oo shaciira ayuu kaga raamaheeda baabkan baaburahan arkaan buu leeyahay arkaantiisu waa shan waa raahin iyo murtahin iyo marhuun iyo marhuunu bihi iyo siiqa waa shantaa raahin waa qofka daynta qaatay ayaa raahin la yidhahda ee wax shayga rahan dhigaya qofkan daynta laga qaatay shayga rahanta loogu dhibanaya waxaa la murtahin shaygan la rahanta dhigayana waxaa la yidhaha marhuun dayntan uu qofku qaatay ee shayganna kalsoonida looga dhigayana waxa la dhaha marhuunu bihi iyo siiqa siiqadii yani shayga waan ku rahan dhigay iyo waan aqwa yajuusu rahankii wuxuu ku bannaan yahay fii maa shay baycuhu jaaza iibkiisu uu bannaanaaday kamaa saxa siduu ugu ansaxayba bidaynin dayn haabitin suganoo qad lazima laazimay oo sugnaaday waxa uu inooga hadlay baydkan shadrigiisa hore iyo shadrigiisa dambe laba rugni oo marhuuntiya iyo marhuunubihigii shaygii la raandhigayay iyo dayntii la raandhigayay wuxuuna yidhi waxaa bannaan inaad rahan ka dhigto wax allayaaliyo wixii iibkiisu bannaanaa si looga goosto lacagtiisa marka uu qofkii bixin waayo kaa waxaa la yidhaahdaa marhuun waa shaygii la rahandhigay waa wixii iibkiisu bannaanyay shayga aan iibkiisu bannaanayn rahan ma noqonayo iminka haddii ay la soo kaxeeyo oo la yidhaahdo aygaa u sii hayso rahan u hayso de may ha siduu odhanaya ha dhowto hadduu waayo siduu xagguu geyn shay iibkiisu bannaan yahay ayaa bannaan in rahan laga dhig waxaan iibkiisu bannaanayn ashyaadii xaaraanta ahayd wixii aan bannaanayn iibkooda aynu soo marray waxaanad lahayn rahan lagama dhigi karo oo yajuusu fiimaa baycu jaasa weeye kamaa saxa bidaynin haabiti qad lazima waa rugnigii labada waa marhuunubihigo waa shaygii laga raandhigayo waxa uu isagaana ku ansaxayaa shaygii dayn haabitahoo sugan oo laasimay yacnii shardiga marhuunubihiga shaygan rahanta loo dhigayo waxaa shardiga inuu yahay dayn dayntaasina waxa laga maarmaana dayn haabitahoo sugan oo laasima inay tahay macluuma dayn baynu nidhi cayntii baa ku baxday waxaynu nidhi haabita wuxuu ama ahaan doono ama wuxuu qaadan doono yacnii dayn sugan oo laasim ah waa inay tahay waxaad sheega ka raadhigaysaa waxaan weli aana dayn aanad qaadanba ama yacnii aan sugnayn oon laasimin kuma ansaxayo yajuusu rahankii wuxuu ku bannaan yahay fii maa shay baycuhu jaaza iibkiisa uu bannaanaaday kamaa saxa siduu ugu ansaxayba bidaynin dayn haabitin sugaro qad lazima laasimay oo sugnaaday liraahini qofkii wax rahan dhigay waxaa u sugnaaday alrujuucu inuu noqdo shaygii ku noqda maa lam yaqbid intaanu gacanta ku dhigin mukallafun qof baaliq oo caaqili biidnihi idankiisa intaanu gacanta ugu dhigin xiina wakhtiga radiya uu raalli noqday waxaa halkan qaybihii aynu sheegnay ee caquuddu ay yeelanaysay ayuu halka uu rahanku ka gelaya inoo sheegaya oo waxa uu leeyahay qofkii wax rahan dhigayey waxaa u sugnaaday shaygii uu rahan dhigayay inuu ku noqdo laakiin waa goorma waa intaanu qof mukallafo oo rahantiisu ansaxaysaa idanka raahinka aanu gacanta ugu dhigin marka wuxuu la yidhi intaanu gacanta ku dhigine macnaha shayga aad rahanta ugu tala gashay war hebelow shay rahanahoo caynkaasa baan kuu hayaa inaad ku noqoto waad leedahay inta aanad gacanta u gelinin mukallafba inay sabi iyo majnuun hadduu gacanta u geliyana wuu kala noqon karaa ila inuu gacanba u geliyo sabi iyo majnuun maha mukallaf baynu nidhi bacda alqabdi hadday noqotona bacda alqabdi hadday noqotona i gacanta ku dhigo raahinku kan wax raandhiga kuma noqon karo waa cuquuddii aynu ku tilmaannay mar haddii qabdi dhaco laazimun min طarafin wa jaa'isun min طarafin xagga raahinka kama noqon karo shaygii mar hadduu qofku raandhigo laakiin murtahinkii la raandhiga uu ka noqon karaa wuu odhan karaa waa shaygaagii iska qaado dayntiisa adan kugu lahaanayaa liraahini raahinkii kii wax rahandhigay waxaa u sugnaaday alrujuucu noqod shaygii marhuuntahaa uu ku noqdo maa lam yaqbid intaanu gacanta ku dhigin mukallafun qof baaliq oo caaqili biidnihi raahinkan idankiisa intaanu gacanta ugu dhigin xiina wakhtigii radiya uu raalli noqday xiina radiya waa iska takmilatun lilbeyt beytkuunbuu ku dhammaystiray ee macno gaaroo iyo wax faa'iidaynaya ma jiro wa innamaa yadmanuhu lmurtahinu murtahin wuxuu mag dhabaa idaa tacaddaa marka uu ku xadgudbo fi ladii yu'tamanu kii lagu aaminay yanfaku wuxuu ku fakanuu ku bixi bilibraab beriyeelid wa faskhi rahan rahantii oo la faskho kadaa waxaa la mida idaa zaala jamiicu dayni daynta dhammaanteed hadday suusho meesha ka baxdo halkanna waa qaybtii labaadaynu tilmaannay cuquudda aynu nidhi waxay noqotaa yedo ammaano iyo yedo damaan iminka yaa gacanta wax ku hayaa waxaa gacanta wax ku hayaa murtahin waxaynu nidhi mid waa raahinoo qofkii raandigiiibuu ahaa shayna shaygii marhuuntahaa buu ahaa shayna marhuunubihigiioo dayntii buu ahaa qofkan daynta laga qaatay ee masalan moobilka loo dhibayey wuxuu ahaa murtahin macnaha gacanku haynta murtahin uu gacanta ku hayo shaygaa moobilkaahi yaddiisu waa yaddo ammaano yaddo ammaana macnaheedu maxay tahay isagoo ku gabood fala mooyaane ma magdhabayo haddii lagudha waa yaddo ammaano markay magdhaba markay ku gabood falaan ayuunbuu magdhabayaa masalan maxaa magdhowga noqonayaa dee alaabada muhiimka ah oo ila qasnad ama sanduuq ama khaanaduu ku xidhi jiray dee halkaa mafrashkiisa iyo sarintaa guudkeeda iska saarnaayo waa la iska soo galo waa la iska qaada waar bahalku halku iyo halkaasu yaala waa dhakadaada weeyaan laakiin masalan aqalkiibuu ku gubtay macal alaabtiisii meeshuu ku xidhayo wixii baa la ysku wada xadhay ma magdhabayo wainnamaa yadmanuhu lmurtahinu idaa tacadaa fi ladii yu'tamanu wuxuu murtahin ku magdhabayaa marka uu ku xadgudbo shaygii lagu aaminay marka waxaanu leeyahy yaddiisu waa yaddu ammaana waaya halkanna wuxuu inooga hadlayaa shaygii rahanta ahaa ee marhuunta ahaa qofkii raahinkee lahaa goor buu u soo noqonayaa yanfaku bilibraar wuxuu ku fogan beriyeen haddii dayntii o dhan laga beriya hadduu yidhahdo dayntii waan kaa saamaxay uu ka beri yeelo de weeya haddaba shaygaygiisi adigu dayntaad igu lahayd dee iga saamaxdaye dee anigu shaygaygii kaala rahaanunbaad u haystay sii waa dayntii oo dhan wa faskhi rahn rahantii oo la fasaqo dee intii la wada joogay ayaa la fasaqayba amaa may murtahin baa fasaqday ilaa xaggii murtahin waxay ka ahayd baynu hi jaa'is bay ka ahayd wuxuuhi warniyahow dayntii sideedii baan kugu lahaanayaa markaa rahantii waan ka noqday dee haddaba waayo shaygaygii si aan rahantii kugu dhiibtay waa bil waa waa faskhi rahan kadaa idaa zaala jamiicu dayni daynta dhammaanteed haddii ay baxdo oy suusho oo maxay ku baxday dee adday ku baxdo qofkii baa iska bixiyey amaa xawaalay ku baxday oo mid kaloo dayn kule buu ku wareejiyo wuu aqbalay hadday ama bixin ama xawaalo ay ku baxdana waxa weeye qofka shaygii marhuuntaydiisii haddaba wa innamaa yadmaruhu waxau magdhabayaa almurtahinu qofkii la rahandhiga idaa tacaddaa markuu ku xadgudbo fi ladiikii yu'tamanu lagu aaminaya yanfaku shaygii rahantaa wuu fakanoo wuu bixi oo rahantii wuu ka bixi goorma bilibraar beriyeelid qofkii dayntii laga beriyeelay wa faskhi rahni rahantii oo la fasakhay kadaa idaa zaala jamiicu dayni daynta dhammaantii hadday suushoy meesha ka baxdana yana waa la mid baabulxaj xajriga waxaa la yidhaha ayuu u baab yahay xajriga luqa ahaan waa almanc xajara bimacnaa manaca sharci ahaana waxaa la dhaha almancu min atasarufi almaali waa qofka oo laga hor istaago oo loo diido tasarufkii iyo takrifalkii maalka ayaa la yidhaahdaa wabtalulyataama ilaahay baa yidhi agoommaha jira baa xoolaa u hayseen xataa idaa balaquu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum jiraba agoommaha marka ay qaangaadhaan haddaad ka dareentaanoo hanuun inay akhiradood iyo adduunkoodaba wanaajinayaan ogaataan fadfacuu ilahi amwaalahum xoolahooda siiya baa ilahay waxaa kaloo ilahay yidhi fain kaana aladii calayhi lxaqu safiihan aw daciifan aw laa yastatiicu an yumila huwa falyumlil waliyuhu bilcadl hadduu yahay kan xaqa lagu leeyahy safiih ama daciif safiih waa kaa maalkii saydinaya shaaficiyadu yidhaahda daciifkuna waa sabigii kaa aan markaa yeedhin karayna waa qofka markaa caqligiisu aanu ku fillayn baabkan baab aad iyo laxaad muhiim u ah weeye baab maanta nolosheennana ka maqan weeye baab aynu arkayno yacnii dadkii baabkani khuseeyey markii la waayeyna dhibta kaga timi waayo qofka safiiha ah ee hantidiisii aan maamulan karaynin ee saydhinaya ee baabbi'inaya sharcan waxay ahayd in qaadiga muslimiintu tasarufka laga xidho mamnuuc laga saaro laga masruufo hantidiisaa u joogi lahayd dadkiisaa wax ka heli lahaa laakiin marka lagu sii daayo siiba dad badan oo tujaari dhaleen maanta waxaanu arkaynaa sekado dhan buu ka soo baxay hadda waxaa laga yaabaa hadduu kiradooda kala qaatay in bishii laba kun ama wax ka badani uga soo baxaan wuu iibinaya wuu iibinaya wuu iibinaya boqol kunba w dhowr bilood buu kaga soo baxaya dabeetana maalinta dambana isagoo ninkii hargeysa jeex lahaa oo suuqa lugaynaya ad arkaysaa markaa dadka gacmaha hoos horsanaya yacni layaab malaysa qof caqliya waa safiih buu ahaa tasarufka hantidiisa in lagu sii daayaba may ahayn inuu la yidhaahdo reerkiisana biilka looga qoro wixii kalena meel loo dhigo isagana basraaciisa iyo shaahiisa laga siiyo ayuunbaa heedoo laga mamnuucay inaan wax iibinayaan waxba ku takrifalin saasay ahayd dadkani waxay u qaybsamaan laba qaybood qaar waxaa la yidhaha limaslaxati almaxjuuri calayhi qofkan maslaxaddiisa iyo dantiisa ayaa tasarufka looga xidhaa qaybna limaslaxati alghayr dan cid kala leedahay marka wuxuu noo soo horraysiinayaa ciddii limaslaxati anfusihim tasarufka looga mamnucinayo jamiicu man mid dhammaantiye calayhi kuliya sharcan sharcinimo yuxjaaru tasarufka laga mamnuucayo sagiirun mid yar weeye ow majruumun ama mid waalan ow mubadirun ama waa kii saydhsaydhayey tasriifuhum tasarufuhum tasarufkooda iyo tagrifalkooda maalka qad ubtila waa la buriyey linafsihim nafdooda darteed baa loo buriyey tasarufka waxaa loogu buriyey nafdooda darteed nafdooda ayaa loo wixii loogu haynayaa waxa uu leeyahay sheekhu cidda sharci ahaan limaslaxati nafsihi tasarufka looga mancinayaa waa saddex keliya iyagu way kooban yihiin waa sagiir waa kii yaraa qofkii yaraa qofkii waallaa qofkii mubadirka ahaa ee maalkiisa saydhinayey ee hadduu wax iibinayo masalan waxbuu iibinayaa dee shaygii tobanka kun la siinayabu laba kun iska qaadanayaa qabni faaxisha hadduu wax iibinayo hadduu wax iibsanayo masalan dee wuxuu dabada u qabanaya qaadiyo sigaarunbuu wixiiba ku dhammaynaya mashaakil kale iyo tubasho kale iyo mashaakil kale uu la gelayaa yani waa safiih maalkiisiibuu hallaynaya oo baabiinaya markaa saddexdaa tasarufka waa laga mamnuucayaa ay maalkooda ku tasarufaan waxaana looga mamnuucayaa nafdooda tasriifuhum linafsihim qad ubtila wuxuuhi tasarufkooda maalka ay ku tasarufaan inay iibiyaan inay iibsadaan inay waxamaadaan inay tasarufaadka maaligaha qowli iyo ficligaba shaaricu wuu burinayaayoo limaslaxati anfusihim buu burinayaa laakiin wixii mutlifaadahe ay geysaan khitaabulwadci ahaan ayaa ayaga looga qaadaa markaa sabigii waxa layaaliya wax iibkiisa iyo iibsigiisa ayaa ka jiraan ma jiraan keliya waxay shaaficiyadu banneeyaan in loo adeegsan karo albaabka qof garaacay aabbahay iyo waalkii soo gal buu ku yidhi wax yaroo hadiyada qofkaasi intaasaya ku bannaan waxaa la wadaad fiqiga aada u yaqaanay ayaa dukaan xaafada ka furtayoo dee markaas waa midh yar loo soo diray warooda qof weyn u yeedh siduu u lahaa ee mid walba u soo celinayey ayaa dabeedna cidba u soo geli wada markii dambe uu iska xidha ile mid yarunba waxyo qof yarunbaa la adeegsanaya le waxaa soo iibiye waxaa inoo soo iibiyey markaa waa kaa yar ka waalanna dee isaguna waa saas le waxna iibin maayo waxna iibsan maayo kaa mubadirka ah ee maalkiisa sayrsaylinayaan isaguna waa la mid jamiicu man mid dhammaantii calayhi korkiisa sharcan yuxjaru sharci ahaan tasarufka laga mamnuuco sagiirun mid yar wey oo majnuun wa majnuunu mid waalo wey oo mubadirun wa mubadirun kii seelseelay wey tasriifuhum tasarufkooda linafsihim nafdooda darteed baa qad ubtila loo buriyey tasrifu ay tasarufuhum tasarufkooda qad ubtila waa la buriyey linafsihim linafci nafsihim ama la ricaayati anfusihim nafahooda ilaalinteeda darteed ayaa looga mamnuucay waa muflisun qofkii caydhoobay mufligaasoo qad zaada daynuhu uu ka kordhay calaa amwaalihi xoolihiisa bixajri qaadin qaadi ka mamnuuciddii ayuu batala ku buray tasriifuhu inuu ku tasrifo bikulli maa tamawala wixii maaloobay oo dhan laa dimatin dumadiisa hadduu tasarufo maya halkan wuxuu inooga galay sheekhu kuwii loo tasarufka looga xidhayey limaslaxati alkeyr saddexdaa hore nafdooda darteed baa looga mamnuucaya tasarufka kuwii dan cid kale leeday looga mamnuucayna waxaa ugu horreeya muflis waa qof masalan dee bayca mushtar buu hayo waxbuu haya waxbuu kala rogaye maal iyo hanti buu hayaa laakiin maxaa jirta daynta lagu leeyahay baa hantidan uu hayo ka badan hantida uu hayo waxaa ka badan daynta lagu leeyahay maxaa markaa la samaynayaa waa in qaadigu uu ka mamnuucaa waxa maal uu leeyahay inuu ku tasarufo laakiin dimadiisa hadduu meelahaa ku wadwanayo oo hadduu markaa wax kala dilaalayo iyo hadduu cid wax ka soo amaahanayo hadduu meelihiisaa iska wax iskala warwareegayo loo diidi maayo laakiin hantidaa meesha taalla ee dadkaa faraha badani eeganayaan een ayagiiba ku fillayn waa laga mamnuucaya ayagaa loo qaybinayaa sidaa loogu qaybinaya qofkii maalkiisa helaa dee wixii isaguu lahaa hela kiibuu qaadan yacni waa loo qaybinayaa markaa wuxuu uhi waa muflisun qof muflisahoo cayda mufliskaasoo qad zaada uu kordhay daynuhu dayntiisii calaa amwaalihi xoolihiisii ay ka kordhay dayntii baa xoolihii ka badatay bixajri qaadin qaadi xajrintii iyo tasarufka mamnuuciddii ayuu batala ku buray tasriifuhu tasarufkiisa bikulli maa tamawala wax alyaaliya wixii maaloobay ee uu lahaa inuu ku tasarufaa wuxuu ku buray mancintaa qaadiguu kaga dhuftuu ka manciyey eegada waa tasriifuhu fii kulli maa tamawala wax alyaaliya wixii maaloobay uu ku tasarufo markaa xajirintana waxaa codsanaya dee ama isagaa codsan ama dadkan daynta kulaba odhanaya dee ha naloo qabta ninkan ha naloo qabta intana wuu baabiinayaa laa dimatin laa yabطulu tasarufuhu buri maayo alkaa'in fii dimatihi caynu maalihi maalkan cayntiisunbu inuu ku tasarufo laga mamnuucay mooyaane tasarufkii dimadiisa ahaa ma burayo waayo dee waxaa tasarufka looga xidhaya dadkan darteed hantidan waxaa looga xidhaya inaanu ku tasarufin dadkan dartood dee waxaanu meelahan la warwareegay dadkan waxba yeeli maayaan waa isagunbaa qaamoobay kuwaasina ma odhan karaan hantidan ayaanu anala soo dhex gelaynaa ee waxaa la leeya idinka dabaddaasa iska hesheeneen tani dadkan kale ay u xidhnay idinku halkiinna isla joogaa la odhan ee tan ha soo dhex gelina wa mufrisu khazaada daynuhu calaa amwaalihi bixajri qaadim uu batala ku buray tasriifu bikulli maa tamawala laa dimatin laa batala ma burin tasriifu alkaa'in fii dimatin tasarufkii isaga dimadiisa isaga ma burayo allah aclam halkaa inoogu joogo